habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efeynimada magaalooyinka geeska afrika idaacaddana waxaa halkan si wadi jirayda kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno ciidamada amisom oo laga gudbiyey dacwad ku aadan dayuuradii fly africa ee afartii bishii may ee sanadkan ay kusoo rideen magaalada bardaale ee gobolka baay
Yes, the Ethiopian government bears responsibility because these were Ethiopian troops.
ma ahan jawaab sugan in la yidhaahdo ciidamada dowladda ethoobiya ayaa mas-uul ka ahaa shilkaas ha dabcan mas-uuliyadda waxay ku dhacaysaa dowladda ethoobiya oo ciidamadeedu ay meeshan joogaan balse waxay ka mid yihiin oo ka hoos shaqaynayaan ciidamada amisom saldhigaas waxaa gacanta ku haya unuga saddexaad ee amisom oo ah ethoobiya waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaana dagaal shalay galab ka dhacay duleedka degmada afgooye oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo toban ka tirsan ciidamada dowladda iyo tira al-shabaaba waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waxaad maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta adeegsiga ushacad ee dadka aragga naafada ka ah xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale hadse yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo nuur xasan nuur
mahadsanid shirwac ugu yaraan siddeed iyo toban ka tirsanaa ciidanka milatariga dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay weerar dhabagal ah oo shalay galab ka dhacay duleedka degmada afgooye ila kala duwan ayaa v o a-da u sheegay in ciidanka ay ku jireen roondo ay ka samaynayeen nawaaxiga tuulada bulalow markii weerarka lagu soo qaadayay askarta dhimatay waxaa ka mid ahaa gaashaanla dhexe cabdalle cali mire oo ciidanka haystay dhinaca kale ciidanka la weeraray ayaa la sheegay in ay la dagaalameen oo ay maleeshiyaad ka dileen ururka al-shabaab al-shabaab ayaa iyaguna sheegtay in ay tiro intaasi ka badan dileen saraakiisha milatariga soomaaliya ayaana weli rasmi ahaan uga hadlin weerarkan taliyihii guutada danab ee ay tababareen ciidamada maraykanka ayaa jegada laga bedelay sida ay inoo sheegeen ilo kala duwan taliyaha la bedelay ayaa lagu magacaabaa gaashaanle ismaaciil cabdimaalig macalim oo xilkaasi hayay muddo ka yar sanad ilaa haatan dowladda soomaaliya si rasmi ah u mashaacin sababta loo bedelay taliyaha cusub ee danab ayaa lagu magacaabaa gaashaanle axmed cabdulaahi nuur beeryare oo kasoo tirsanaa qeybta saadka ee danab danab ayaa intii la aasaasay waxaa taliyanimada isaga dambeeyey ilaa lix sarkaal diyaarado waday maxaabiis dagaal oo ay iska kala qabsadeen dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen ayaa khamiistii maanta ka kala duulay saddex eraboor oo ku yaala yemen sida ay xaqiijiyeen guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas isbahaysigu uu hogaamiyey sacuudiga iyo dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta yemen ayaa heshiis ay bishii hore ku gaareen dalka switzerland ku kala saxiixday inay isweydaarsadaan maxaabiis gaaraysa kun iyo siddeetan iyo kow oo ay ku jiraan shan iyo toban askari oo u dhashay sacuudiga maxaabiista maanta la isweydaarsaday ayaa ah tiradii ugu badnayd oo ay labada dhinac isku wareejiyaan tan iyo markii ay bilowdeen wadahadallada nabadda ee yemen bishii disembar ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii wakaalada wararka royters ayaa ku warantay in laba diyaaradood oo waday maxaabiista laga qabtay isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo oo ay xuutiyiinta sii daayeen ay maanta ka baxeen garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca diyaaradda saddexaad oo waday maxaabiist kasoo kala jeeda suudaan iyo sacuudiga ayaa ka baxday garoonka diyaaradaha ee sayuun ee gobolka xadramuud siday sheegtay i c r c guud ahaan shan diyaaradood ayaa ka baxay garoonada diyaaradaha ee sayuun sanca iyo abha madaxweynaha dalka kirgistan suranbey jinbekof ayaa maanta iscasilay tallaabadaas oo wadanka gelisay marnaan dhinaca hogaanka kadib maalmo ay dalkaasi dhaca bartamaha aasiya ka socdeen rabshado ka dhashay doorasho lagu murmay jimbekof ayaa sheegay inuu xilkii isaga degay si uu uga hortago isku dhacyo dheeraad ah oo dhex mara booliska iyo dibadbaxayaasha waxaana uu noqday madaxweynihii saddexaad oo ku baxa kacdoon dadweyne tan iyo sanadka labada kun iyo shantii dalka kirgistan weli ma kala cadda cidda bedeli doonta hase yeeshee dastuurka dalkaas ayaa qaba in haddii uu madaxweynaha baxo uu si kumeel gaar ah dalka u xakumi doono afhayeenka baarlamaanka laakiin qaar ka mid ah mucaaridka ayaa taasi hadda kasoo horjeestay iyaga oo riixaya in talada loo gacan geliyo saydarah jabarof oo taageero ka haysta dadka wadaniyiinta ah ninkan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare waxyar kadib markii toddobaadkii hore ay taageerayaashiisa kasoo daayeen xabsiga dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo falastiin axmed iimaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwa
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warka caalamka noo akhrinaya halka aad naga dhagaysanaysayna waa idaacadda v o a laantaafka soomaaliga oodi kaga imaaneysa magaalada washington aan ku horeynay wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan shan iyo toban ka tirsan ciidamada milatariga dowlada soomaaliya lagu dilay weerar dhabagal ah oo shalay galab ka dhacay duleedka afgooye ciidankan ayaa la sheegay inay ku jireen roondo agaarka tuulada bulaalow markii weerarka lagu soo qaaday wariyaha b o e da zaynab abuukar ayaa faahfaahintan muqdisho nooga soo dirtay iskoorimaadka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada afgooye gaar ahaan tuulada lagu magacaabo buulalow oo qiyaastii siddeed kilomitir u jirta degmada afgooye khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada afgooye goobjoogayaal buulalow ku sugan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyoodeen in ka badan toban askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray gaashaanle cabdulle cali mire guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose axmed yuusuf oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka soo gaaray dhankooda dagaalka ka dhacay duleedka degmada afgooye laakiin wuxuu xaqiijiyey in duleedka degmada afgooye uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda wallaahi dagaalkaasi wuu dhacay runtii waana khasaaro waana uujiyaa haddana kolley jawga si guud waa u degsan yahay runtii nimanka onadiidka unbaa kusoo ciidanka xoogadanka soomaaliyeed kolley ka dhexeeyaan runtii waana waxyaabaha dhacdooyinka joogtada oo kamida dee wadanka soomaaliya ay ku hayaan nimankan muxuu ahay waa weeye qayb kamida insha allah hadda kadibna waa waxaan is leeyahay arrintaas way waa laga digtoonaanayaa haddana arrinkaas si nabada ayuu muxuu ahaa ayuu degaanku ku jiraa runtii khasaare ayuu geystay ayaa laleeyahay dagaalka oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray maxaad nooga sheegi kartaa marka khasaaraha soo gaaray wallaahi khasaara dib wuu jiraa oo dee meel haddii mar dagaal ka dhaco khasaara wuu imaanayaa dhinac walba wuu gaarayaa khasaaruhu wuu gaarayaa laakiin dee xagga khasaaraha waxaa ku feenay in ay wuxuu ahaa systemka xooga dalka soomaaliyeed in ayagu maaragtay waraysiga gudiyaan aad iyo aad u feenay laakiin aniga waxaan ugu xaqiijinayaa meeshaas inuu dagaal ka dhacay markaasba lagu guulaystay nimankii moodiidka ahayd intaas oon baan hadda kugu xaqiijinaya mooyaane wixii khasaara ah oo hadda dee meeshaas ka jira iyo xogta noocaas bixinteeda waxaa ku fiican ciidanka xooga dalka dhanka kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay duleedka degmada afgooye weerarada noocan oo kooxda al-shabaab ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dowladda ayaan ahayn kuwa ku cusub gobolka shabeellada hoose oo la aaminsan yahay kooxda al-shabaab meelo fara badan oo gobolkaasi ka mid a inay awood ku leeyihiin mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo aad bay u mahadsan tahay waryaheena zaynab abuukar maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho dhinaca kalena wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dad rayid ah oo saarnaa mootobajaaj ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay meel u dhow degmada maadaay wariyaha v o eeda saynab abuukar maxamed ayaa warbixinta kasoo dirtay magaalada muqdisho qaraxa ayaa wararka laga helayo gobolka shabeellaha dhexe waxa ay sheegayaan in uu ka dhacay deegaanka meertuuge oo u dhow degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana la sheegay in qaraxa uu ahaa miino dhulka lagu aasay oo lala beegsaday mooto ay saarnaayeen dad shacab ah oo xilligaasi waddada marayay dad goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in qaraxa uu ka dhashay khasaaro dhimashadii dhaawac isugu jira inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay laba qof oo shacab ah iyadoo ay ku dhaawacmeen saddex kale inkastoo laga yaabo in khasaaraha uu intaa ka badan yahay ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha amniga iyo maamulka gobolka oo ku aadan qaraxa maanta dhacay hase yeeshee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay qaraxyo kala duwan waxaana inta badan ku waxyeelooba dadka shacabka ee isticmaala wadooyinka kala duwan ee gobolkaasi sidoo kale ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa seenab abukar maxamed v o a muqdisho aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saynab abuukar maxamed oo warbixintaasi muqdisho nooga soo dirtay
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegaysanaysaan maanta oo kale sanad walba shan iyo tobanka oktoobar waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee aragga iyo adeegsiga usha cad ee dadka aragga naafada ka ah si dadka loogu baraarujiyo ka hortagista indhala-aanta iyo taageerida dadka araggala wariyaha v o eda ee qaahire xuseen saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray maalinta shan iyo tobanka bisha oktoobar sanadkaas adduunka waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee usha cad oo ay adeegsadaan dadka aragga naafada ka ah maalinta usha cad loo asteeyey ayaa ah fariin ku socota dhammaan bulshada si loo raaco xeerarka la dhaqanka dadka aragga la ururada u dooda xuquuqda dadka aragga naafada ka ah ayaa sheega sababta maalinta loogu tusmeeyey adeegsiga usha cad ayaa ah mid ku dhiirigelinaysa dadka aragga la ee dunida ku noola in ay si xor ah u socdaan in laga caawiyo marida meelaha khatarta ah iyo in lagu dhiirigeliyo in ay bulshada la falgalaan golaha barbaarta araggala ee soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka u dabaaldegaya maalinta caalamiga ee usha cad oo ku beegan maanta cabdikariim daahir xuseen oo ah guddoomi ku-xigeenka golaha barbaarta araggala ee soomaaliyeed ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay maalinta caalamiga ee usha cadda oo maanta loo dabaaldegayo dunida oo dhan iyo taariikhdeeda
maanta oo kale shan iyo tobanka oktoobar caalamka oo dhan maalin waliba waxaa la maamuusaa oo loo dabaaldegaa maalinta ushacad waana ul muhiim u ah isu socodka ama madax banaanida dadka araggala waana astaan u gaar ah oo lagu garto markii ugu horeysay waxaa dabaaldega ushan in loo dabaaldego ama loo asteeyay shan iyo tobanka oktoobar ay ahayd sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii kadib markii uu ku dhawaaqay in maalinta badbaadada ushaxad loo aqoonsado madaxweynihii mareykanka ee xilligaas lindon b johnson qarniyo ka hor dadka araggala waxay isticmaali jireen ulal noocyo kala duwan ah balse bilowgii qarnigii labaatanaad ayay ushan cadi kusoo biirtay saaxadda maxaa lahaa waxayna noqotay mid muhiim u ah
soomaalida aragga naafada ka ah ayaa la kulma dhibaatooyin baaxad weyna gaar ahaan ayaga oo caqabado badan kala kulma adeegsiga usha cadda marka ay la falgalayaan bulshada inteeda kale gudoomiyaha golaha barbaarta araggala ee soomaaliyeed axmanuur cabdulle ayaa v o a u sheegay caqabadaha ay kala kulmaan usha cadda marka ay dhex joogaan bulshada soomaaliyeed run ahaantii isticmaalka usha cad waxay caqabado kala kulantaa dhinacyo badan haddii aan qaar ka mida soo qaato fahamka guud ee bulshada ee ku aadan usha cad waa mid aan gaarsiisneyn heerkii loogu talagalay ama heerkii loo baahnaa sidoo kale waxaa macquul ah bulshada inay isdhahaan usha cad markii uu wato qof aragla in ay wax walba u sheegayso oo maxaan ku yidhaahda hadday ahaan lahayd wadooyinka iyo derbiyadoo kaleeto inay u tilmaamayso inay u arkaan sidaasna qofka aragla uu khatar ku galo waxaa kaloo jiro dhaqan soomaali ee leedahay oo ah qofka markii uu gaboobo kale ama waayeelka waxay soomaalida dhahaan markii qofka da-daas uu gaaro waxay qaataan bakoorado ayay qaadan jireen bakooradihii marka bakooradii iyo ushii in laysku qaldo oo dhanka da-doo kale loo tiriya markii qofka aragga naafada ka ah oo wato ushacadoo kale sidaas in loo arkana waa caqabad ku wargudban sidoo kale waxaa jiro caqabad kale oo ayadana helitaanka usha oo aada u adag inta badan soomaaliya laguma iibiyo qofka araggalaana uma sahlana inuu si fudud ku helo ushacad waxaa kaloo caqabadaha ka mid a in qiimaha ama barayska uu aada u sarreeyo sababtoo ah qofka aragga naafada ka ah waxaa macquula mararka qaar inuusan iibsan karin ama qiimahaasoo kaleeto uusan ushaas uusan ka bixin karin dhanka halistoo kale markii aan u imaano halisaha way iska fara badan yihiin laakiin wadayaasha gaadiidkoo kaleeto oo aan ku baraarugsanayn maxaan ku yidhaahdaa qofka aragala iyo usha oo wato waxyaabaha ay ka turjumaysa ushaan runtiina waxaan rajeynayaa in caqabadahaas iyo kuwo kaleba laga gudbin doono dhinaca kale cilmi cusmaan cilmi oo ka tirsan golaha barbaarta aragala ee soomaaliyeed ayaa ka codsaday bulshada iyo ururada in laga taageero sidii dadka soomaaliyeed ee aragala ay u heli lahaayeen usha cadda si gacan looga geysto hagaajinta xaaladaha socdaalka ee dadka ariga naafada ka ah waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha dawliga kuwa aan dawliga ahayn iyo ganacsatada in ay isku xilqaamaan sidii ay dadka aragala u heli lahaayeen ulaha cadcad oo muhiimad gaar ah u leh xilligan hadda la taagan yahay si aysan uga hooseynin asaagooda aragala ee caalamka kuwaas oo ay gacan qabteen dadkooda iyo dowladahooda soomaaliya ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu hooseeya in dadka aragala ay helaan adeegyada u gaarka ah gaar ahaan marka ay timaado dhinacyada waxbarashada iyo adeegsiga ushacadda sidoo kale waxa ay la kulmaan faquuq dhinacyada shaqada iyo lafalgalka bulshada inteeda kale xuseen saxnuuni v o a qahira
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a aan ku eegayno ciidamada amisom oo laga gudbiyo dacwad ku aadana diyaaradii fly africa ee afartii bishii may ee sanadkan ay ku soo rideen magaalada bardaale ee gobolka baay waxay noo soo diyaarisay barnaamijka halkanna ka soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
afartii bishii may ee sanadkan ayay ahayd markii ay diyaarad ay leedahay shirkadda fly africa oo waday gargaar bani-aadanimo lagu soo riday garoonka diyaaradaha ee degmada bardaale ee gobolka baay ciidamo ku sugan garoonkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada amisom ayaa la sheegay in diyaaraddaasi ay toogteen oo ay soo rideen tan iyo xilligaasina waxay mas-uuliyiinta shirkadda u sheegeen v o e da inaanan wax xiriira lagala soo sameynin shilkaasi dhowaan ayaa haddaba qareen ku sugan dalka mareykanka oo lagu magacaabay jeremy shulman waxa uu gudbiyey dacwad ka dhana amisom isagoo sheegay inay amisom qaadato mas-uuliyadda weerarkaasi lagu soo riday diyaaradda fly africa oo sidoo kalena ay ku dhinteen afar qof oo isugu jira soomaali iyo kenyan haddaba qareen shulman ayaan weydiiyey cidda uu dacwadan uu gudbiyey uu ku matalayo We are representing Fly Africa, and we expect to be representing several of the um, Uh, families of the victims of the Fly Africa aircraft that was shot down um, at the Bardali airport on May 4th, 2020.
waxaanu matalaynaa shirkadda fly africa sidoo kale waxaanu filaynaa inaan u doodno qaar ka mida qoysaska dadkoodii ku waayey diyaaraddii fly africa ee ay ciidamada amisom ku soo rideen magaalada bardaale bishii may afarteedii waxaannu doonaynaa in shilkaas lagula xisaabtamo kuwa geystay oo ah ciidamada midooda afrika ee ka mas-uula falkan aanan qiilka lahayn kaasoo ay ku baxday nolosha lix qof islamarkaana burburisay hanti aad u qiimo badan oo shirkaddan aan matalo ay leedahay shirkadda fly africa waxay isku dayeysay inay gargaar bani-aadamnimo geyso bardaale iyo deegaanada ku xeeran waxaana si xoogan u aaminsanahay in ciidamada midooda afrika amisom aysan su-aal ka taagnayn inay ka mas-uul ahaayeen diyaaraddaasi la soo riday
um, COVID supplies and um, related items. Um, and we uh, strongly maintain that the African Union and AMISOM are uh, unquestionably responsible um, for this uh, shooting down of the aircraft.
amisom waxay sheegtay in ciidamadii garoonka joogay ay ka baqeen in diyaaraddu ahayd mid iyaga lagu soo weeraray maadaama sida ay sheegeen ay ka timid dhinacaanan looga baran wax wargelin ahna aysan ka soo hormarin mas-uuliyiinta shirkadda fly africa se taasi gaashaanka ayay u daruureen waxayna sheegeen in aanan qiil loo heli karin in diyaaraddaasi la soo riday dhammaanba tuhunnada iyo su-aalaha ku xeeran diyaaraddaasi la soo riday waxaa ka jawaabi lahaa warbixinta hordhaca ah ee laga filayay in ay soo saaraan guddigii baaritaanka ku sameynaya shilkan diyaaradeed iyo waxa dhaliyey ila xog ogaala ayaa v o e da u sheegay in dhammaanba xogtii diyaaraddaasi la soo riday ay gacanta ku haysa dowladda federaalka ah islamarkaana ay dhammaystiran tahay oo ay sugayso oo keliya in la soo saaro haddaba maxay tahay sababta shan bil ku dhowaad kadib markii uu shilkaasi dhacay aanan weli jawaab loo haynin qaabkii u dhacay shilkaasi diyaaradda fly africa lagu soo riday waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka gaadiidka duulista hawada maxamed salaad omaar
waaxda baarista shilalka ee wasaaradda oo hoos tagta xafiiskayga iyadoo kaashanaysa kenya iyo ethoobiya oo kuwooda la midka ah xafiisyada iyaga la midka ah iyo aniga iyo labada safiiroo isla soconna ayaa meesha tagnay baaritaan dheer ayaan sameynay sida sharciga talabixinta aykaw ay ku tala bixiso hal bil gudaheeda in riboor hor u dhac ah la sameeyo waan soo gebagabeynay riboortiga xilliga loogu talagalay waan diyaarinay waan dhammeynay waan haynaa talabixin badan oo kale ayaan gelinay riboortiga markuu diyaarsan yahay labada wadana runtii way ka warhayaan riboortiga qeyb ayay ka ahayd ahaayeen dhamaystirka riboortiga wayna haystaan inagana insha allah tacaala mardhow sida ugu degdegsiyin badan ayaa public laga dhigi doonaa oo meel kasta lasoo gelin doonaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo laakiin runtii riboortigu wuu dhamaystiran yahay wax qarsoon ma jiro waxalla siday wax u dhaceen sidii professionalka ahaa eena looga baahnaa ayay u qabteen dhallinyarada ku takhasustay arintaas shilalka diyaaradaha riboortiga horudhaca ah kasakow full riboortiga waxaan haysanaa muddo aada u dheer wuxuu qaadan karaa sida khubarada ay noo sheegeen ilaa iyo toban sano ciidamo ethoobiyaana oo aanan amisom ka tirsanayn ayay sheegtay amisom in shilkaasi ay ku lug lahaayeen sidoo kalena ciidamada ethoobiya ma aysan dafirin in ay shilkaasi ku lug lahaayeen qareenka shirkadda fly africa jeremy shulman ayaa sheegay in qaabkii amisom ay u abbaartay markii hore inay arrintan uga jawaabto inuu ahaa mid jaha wareersan oo uu mugdino ku jiray
There have been conflicting, contradictory press releases by uh, Amazon, first accepting responsibility, then later
waxaa jiray war-saxaafadeedyo iska hor imaanaya oo isburinaya kaasoo ay amisom soo saartay markii ugu horreysay waxay aqbaleen mas-uuliyadda diyaaraddaasi lasoo riday kadib waxay isku dayeen inay diidaan oo iska fogeeyaan diyaaraddaasi lasoo riday waxaynala tahay inaysan su-aale ka taagnayn in weerarkii diyaaraddan loo geystay uu ahaa mid aanan loo qiildayi karin wuxuu ka dhacay garoonka bardaale oo ah saldhig ay amisom ka howlgasho marka waxaa ka wakiila oo gacanta ku haya qaybta saddexaad ee amisom oo maamula howlgallada iyo howlaha garoonkaas oo saldhigna u ah waxaana ay sidoo kale mas-uul ka yihiin ficilada askarta joogta saldhigaas hadda waxaa laga doonayaa inay ka jawaabaan xaaladdan ayna magdhow siiyaan qoysaska dadkii ku dhintay shilkaas iyo sidoo kale ganacsatadii isku dayeysay inay gargaarkaas bani aadinimo gaarsiiyaan dadka deegaanka
inkastoo aysan su-aale hadda ka joogin in diyaaradan lasoo riday haddana waxaa la doonaya in la ogaado ayaa ah sida ay ku timid iyo duruufihii ku wareegsanaa shilkaasi farxaan xaaji xuseen waa madaxa shirkadda fly africa ee koonfur galbeed soomaaliya oo ah halka diyaaradan lagu soo riday wuxuu sheegay in ethoobiya iyo amison midna aanu wax xiriira kala soo sameynin hantidii iyo dadkii ku dhintay shilkaasi sidoo kalena dowladda federaalk oo baaraysay aysan wax war ah ka siinin ilaa iyo hadda runtii haddii aan maaragta wax yar ka idhaahdo khasaarihii soo gaaray shirkadda african express diyaaradii ku burburtay bardaalo runtii waa khasaaro weyn oo aada iyo aada u baaxad weyn oo naf iyo maal intaba isugu jirto arintaa ayada ahna maaragtay waxaa nasiib darro weyn ah ilaa iyo haddeer dadkii ku geeriyooday ee soomaalida ahaa iyo maaragta hantidii ku burburtay cid ilaa iyo haddeer la soo xiriirtay ma jirto waana nasiib darro weyn annaga kolleyba qolyahan maaragtay etoobiyaanka ee ama ama afrikaanta amison midna war kama sugaynin maxaa yeelay dalku wuxuu leeyahay dowlad iyo maamul dowladdaas ayaan maaragtay ka war sugaynay waana nasiib darro weyn inay maaragtay ilaa haddeer ehelkii iyo qaraabadii dadkii muwaadiniinta soomaalida ahaa ee ku geeriyooday kuna burburay maaragtay hantidooda in aan ilaa haddeer cid la soo xiriirtay mid aysan jirin mar haddii ciidamada ethoobiya ay qirteen shilkaasi islamarkaana ay amisom ku raacday maxay tahay sababta hadda amisom dacwadda loogu haysto mar haddii cid saddexaadi sheeganaysa mas-uuliyadda waxaan su-aashaasii weydiiyey qarin shulman
alone is responsible for this. Yes, the Ethiopian government bears responsibility because these were Ethiopian troops, but they were operating out of the Amisom forward operating base. Um, ma ahan jawaab sugan in la yidhaahdo ciidamada dowladda ethoobiya ayaa mas-uul ka ahaa shilkaas ha dabcan mas-uuliyadda waxay ku dhacaysaa dowladda ethoobiya oo ciidamadeedu ay meeshan joogaan balse waxay ka mid yihiin oo ka hoos shaqaynayaan ciidamada amisom saldhigaas waxaa gacanta ku haya unuga saddexaad ee amisom oo ah ethoobiya ugu dambaynna waxay mas-uuliyadda ku dhacaysaa amisom iyo midowda afrika amisom iyo midowda afrika ayaa laga rabay inay gacanta ku hayaan wixii ka dhaca saldhigaas dhinaca cirka mana ahayn inay ogolaadaan ciidamo taliskooda ka tirsan inay soo ridaan diyaarad hawada ku jirta sabab la-aan waxaa shilkaas naxdinta leh ku dhintay dad soomaali iyo kenyaana nolosha dadkaasina waa mid qiimo leh amisom waxay qaadataa door laga maarmaana balse gabaad kama heli karaan marka ay dembi galaan ma noqon karaan kuwo aan lala xisaabtamin oo aysan mas-uuliyad qaban marka ay timaado xaaladan oo kale waa inay aqbalaan mas-uuliyadda ficladooda ayna bixiyaan magdhow ku habboon arrimahan oo kale waxay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha ee asaasiga ah taa ayaana u taagannahay
Um, and when there is a situation like this, they need to accept accountability, accept responsibility, um, and provide appropriate compensation.
dhinaca amisom waxaan la xiriirnay afhayeenka ciidamada amisom lieutenal colonel charles ocongo imbiaka wuxuuna v o e da u sheegay in baaritaanku weli uu socdo sidoo kale mar aan fariin qoraal ku weydiiyey waxa uu kala socdo dacwadda amisom laga gudbiyey waxa uu ku gaabsaday inuusan ogeyn wax dacwad ah oo laga gudbiyey amisom inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkai bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgeliyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socodsiinaysa halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington markana dhinacii heesaha dabacsan ayaanu u gudbaynaa halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana haddii aanu gudagalno qeybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore nuur xasan nuur iyo qodobadii wararka ugu doorkaroona
ugu yaraan siddeed iyo toban ka tirsanaa ciidanka militariga dowladda soomaaliya ayaa lagu dilay weerar dhabagal ah oo shalay galab ka dhacay duleedka degmada afgoy ila kala duwan ayaa v o a-da u sheegay in ciidanka ay ku jiraan roondo ay ka samaynayeen nawaaxiga tuulada bulalow markii weerarka lagu soo qaadayay askarta dhimatay waxaa ka mid ahaa gaashaanle dhexe cabdalle cali mire oo ciidanka haystay dhinaca kale ciidanka la weeraray ayaa la sheegay in ay la dagaalameen oo ay maleeshiyaad ka dileen ururka al-shabaab al-shabaab ayaa iyaguna sheegtay in ay tiro intaasi ka badan dileen saraakiisha milatariga soomaaliya ayaanan weli rasmi ahaan uga hadlin weerarkan taliyihii guutada danab ee ay tababareen ciidamada maraykanka ayaa jegada laga bedelay sida ay inoo sheegeen ilo kala duwan taliyaha la bedelay ayaa lagu magacaabaa gaashaanle ismaaciil cabdimaalig macalim oo xilkaasi hayay muddo ka yar sanad ilaa haatan dowladda soomaaliya si rasmi ah u mashaacin sababta loo bedelay taliyaha cusub ee danab ayaa lagu magacaabaa gaashaanle axmed cabdulaahi nuur beeryare oo kasoo tirsanaa qeybta saadka ee danab danab ayaa intii la aasaasay waxaa taliyanimada isaga dambeeyey ilaa lix sarkaal madaxweynaha dalka kirgistan suranbey jinbekof ayaa maanta iscasilay tallaabadaas oo wadanka gelisay marnaan dhinaca hogaanka kadib maalmo ay dalkaasi dhaca bartamaha aasiya ka socdeen rabshado ka dhashay doorasho lagu murmay jimbekof ayaa sheegay inuu xilkii isaga degay si uu uga hortago isku dhacyo dheeraad ah oo dhex mara booliska iyo dibadbaxayaasha waxaana uu noqday madaxweynihii saddexaad oo ku baxa kacdoon dadweyne tan iyo sanadkii labada kun iyo shantii dalka kirgistan weli ma kala cadda cidda bedeli doonta hase yeeshee dastuurka dalkaas ayaa qaba in haddii uu madaxweynaha baxo uu si kumeel gaar ah dalka u xakumi doono afhayeenka baarlamaanka laakiin qaar ka mid ah mucaaridka ayaa taasi hadda kasoo horjeestay iyaga oo riixaya in talada loo gacan geliyo saydarah jabarof oo taageero ka haysta dadka wadaniyiinta ah ninkan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare waxyar kadib markii toddobaadkii hore ay taageerayaashiisa ka soo daayeen xabsiga dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkuga celiyo falastiin axmed iimaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwa
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa inala socodsiinayey halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu dib ugu noqonno dhinaca iyo shabeellaha hoose maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay inay dib nolol ugu yeglaaleen dadkii ay dhibaatooyinku ka soo gaadheen colaadihii u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo al-shabaab maamulka ayaa sheegay in mashaariic dhanka horumarka ah ay ka sameeyeen deegaana ay ciidamada dowladdu la wareegeen waa sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda cabdicasiis berre oo warbixintan muqdisho ka soo diray gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan najax ayaa waxa uu sheegay in mashaariic dhinaca horumarka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo tuulooyin dhowra oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya oo ku yaala gobolkaasi deegaanadan oo ay ka mid yihiin sabiid iyo caanole ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in la geeyo adeegyadii dowladda laga rabay ee aas-aaska u ahaa nolosha dadka bedelka marka dhacay oo ugu horeeya waxay tahay inaan dadka u soo celinay noloshooda dib ayaga ugu soo celinay kii rabay inuu beertiisa tacbada loo fasaxay beerihiisa inuu tacban karo kii rabay inuu waxbarto in waxbarashadii aan iskuulaadkii dib u dhisnay laga soo bilaabo sabiidii caanole mareerey aan ka soo bilaabo ilaa aad ku keentid janaale waxaa laga hirgeliyey mashaariic adeeg bulsho oo runtii lix qaybood ah waa meel walbo aan shabaab ka saarno ee mashaariicdii loogu talagalay ayay ahayd in marka ugu horeysa shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada taasoo lagala shaqeynayo nadaafadda iyo geedgurista wadooyinka iyo magaalada gudaheed dhalinyaro badan ayaa ka faa'iidaysatay arrinkaas sidaas la mid ah waxaan hagaajinay si maamulku u saldhigto in xarumihii maamulka dib loo dhiso ibraahim aadan najax ayaa sheegay in talada ay qayb ka siiyeen bulshada islamarkaana dhallinyarada ay ka taageereen dhinaca isdhexgalka maamulkiisa ayaa waxa uu qiray inuu ka shaqeeyo sidii arrimaha isboortiga kor ay ugu qaadi lahaayeen taasoo uu tilmaamay inay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada deegaanada ay ciidamada dowladda soomaaliya ay dhowaan la wareegeen dhiska iyo horumarinta deegaanadaas oo dhan ayagiiyaa hormuudka ah waxaad arkaysaa dhallinyaradii oo banoonigii ciyaarayo oo isdhexgal bulsho ah waxaan sameynay mashaariic kale oo darisayn ah oo dadka intaan isku keenno aayahooda ayaga ay ka tashanayaan xaafad xaafad magaalo kasta xaafadeeda ay ka wada hadlayaan waxaan ka hirgelinay iskuulaadkii ayaa dib loo dhisay xarumihii caafimaadka ayaa dib loo dhisay taasoo waxbarasho bilaash ah iyo caafimaad bilaash ah laga hirgeliyey oo laga diyaariyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu v o eda u sheegay in maamulkiisa uu leeyahay himilo fog oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa waxsoo saarka beeraha iyo tayeynta tacabka kaasoo uu tilmaamay haddii la dhaqangeliyo in wax badan ay ka faa'iidin lahaayeen bulshada soomaaliyeed
runtii qorshaha fog ee maamulka gobolka shabeellaha hoose u yaala wuxuu yahay gobolka shabeellaha hoose wixii uu caan ku ahaa in dib loogu soo celiyo gobolkan wuxuu caan ku ahaa dhinaca dalxiiska sidaase la mid ah waa gobolka ugu wax soo saarka badan ee soomaaliya guud ahaan soomaaliya oo dhan waxaa laga quudin jiray gobolkan shabeellaha hoose ma jiro gobol la mid ah dhinaca wax soo saarka beeraha gobol kale ee hadda ku gaari kara haba yaraatee ma jirto wuxuu leeyahay sideed degmo oo runtii dhul ahaanna gobolkan saddex boqol oo kilomitr squarea dhul gaarayo waa gobol weyn waa degmooyinkiisa oo dhan waa sideed degmo waxaad arkaysaa degmo degmo kale u jirta boqol kilomitr iyo wax ku dhow dhulkaas oo dhan waa dhul beereed waxsoo saarka dalka kor loogu qaadi jiray wixii gobolkan laga soo saaray ayaa la dhoofin jiray annaga marka waxaan rabnaa ka maamul ahaan annagoo kaashanayna shacabkeeni annagoo kaashanayna ciidamadeenna amniga annagoo kaashanayna saaxiibada kale nagala shaqaynayo in gobolkan dib u dhis lagu sameeyo kaabayaashiisii adeegyadii bulshadii kaabayaashiisa dhaqaale dib loo soo celiyo gobolka shabeellada hoose oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka dhacaya dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa amisom iyo al-shabaab uu ka soo horjeeday waxaana dagaaladaasi ku barakacay dad badan oo beeralay ahaa kuwaasi oo badankood hadda ku sugan xerooyinka barakacayaasha ah ee duleedka iyo gudaha muqdisho ku yaala cabdicasiis barrow v o a
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo warbixintaasi muqdisho inooga soo diray
dhegaystayaal markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
dhallinyarta le damaca siyaasadeed ayaa waxay ku eedeeyaan odayaasha beelaha in marka la gaaro xilliga doorashooyinka ay u fududayaan fursadaha xilalka lagu heli karo kuwa dhaqaalaha haysta ama kuwa qurbaha ka yimid halka odayaasha ay dhankooda ku adkaysanayaan in dhallinyarada ay si siman ugu adeegaan haddaba dhallinyarada gudaha ku nool si weyn ma uga dhex muuqdaan siyaasadda dalka waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya sharmaarka cabdiraxmaan faarax oo dhallinyarada beledweyne ka mid ah iyo nabadoon cabdi faarax ibraahim waxaa marka hore jawaabta aan siinayaa sharmaarke cabdiraxmaan yacni markii doorashada ay jirto dadka yani musharaxiinta imaanayaan dadkii wax bartay ama waddanka joogay yani xaba lama siiyo waxaa la siiyaa dad qorba joogo dibadda ka yimid waxyaabo badana marka mataqaanaa laga dhaxli karaa waxaa ka mid a yani nin adiga shalayba adiga boorsada wato kuu yimid in wax kuu qabanaa ma filaya sida hadda taallowa waad dareemi kartaa kuwa hadda joogo waddanka waxay u qabteen male odayaashaas waxay fiirsanayn jaabkooda fiirsanaa mug haba yaraatee dadkii wax barto dhallinyarada ahaay yani oo waddankan wax u qaba lahaay wadanka xaaladda waddanka jirta iyo wixii wacyiga waddanka jira la socday haba yaraatee yani xaba lama siin hadda dhaqaalay hadda haystaan maanta ku tegi karaan male haddii yaa wax waddanka u qabanaa maba lagu jooga waad dareemi kartaa naftaadu
nabadoon cabdi farax
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah horta aad iyo aadan ugu mahad celinaa yarka aan adeerka u ahay arrinta oo ka dhuwaajin waan maqlaynaa laakiin waxaan leeyahay taasi waa midaan masalay raal lahayn waaye waayo sadar muuqdana su-aal ka dhig soomaalida ku maahmaahdo marka koowaad horta dhallinyarada dibadda ka imaanayso waxay u dhasheen soomaali waaye dalkana way leeyihiin dalka burbur markuu ku jiray oo yacnaha dhibaato ay ka dhacdayna dadkii dalka iyo dadkaba saaciday ayaga waaye horta lama eedayn karo kuwa dalka joogana tilmaan hadda waxa u ah baarlamaanka cusub oo hadda yacnaha wakhtigiisa uu sii dhammaanayo inta ku jirto oo dhallinyaro ah oo dalka wax ku bartay bal dib u fiiri marka haddaad wax qabateenna haddaad dhihi jirteen odayaalbaa waxulay oo odayaalaha loo dhiibay haddaad dhihi jirteen bal kanaa laydinku qiimeey bal kan waxaad qabateen bal ummadda u sheega oo yacnaha mataqaana bal qanciya
shamaarke horta waxaa lii soomaalida waxay tiraa rag iska celi rabbina ka cabso meel isma marto yacni soomaaliya saaka meesha ii taagan tahay waa waa dareemi karti intii doorasho dadbam iyo wax lagu leeyahay musuqi ka dhammaamaha musuq maasuqaa taagan odaygan wuxuu fiirinaa maanta shilinkiisu fiirsana ninka meesha tagaana shilinkiisu ilaashana shalay nin mataqaana shilinkiis ku tagay adi in wax kuu qabta lagama yaaba shilinkiisu ku tagay yani meesha ku tagay adig ku barya maaha marka waxaa waaye waxaa aniga waxay ila tahay aniga soomaaliya inta qof codka gaarayso war yaa waddanka wax u tari karo yaa waddanka wax uqaban karaa ma dhalinyar ha noqdaan ma nin dhexdhexaad odayaal ha noqdaan waxaa la rabaa baarlamaanka imaanaya in dad dhalinyaraha ay ka buuxaan dadka wadanka u dhashay dadka wadanka jooga dad ayagoo soomaali waaran waaye yacni dadkan qurba joogta dad soomaali waa walaalo waa caabinaysa inuu waddanka sheega waa sax hase ahaatee aniga waxay la tahay waxay la tahay yacni kuwa waddanka jooga oo ka warqabay oo dhalinyarada ahaayo xaalada duruufaha jiray mid dhaqaala hadduu ahaada mid amni hadduu ahaada ka warqabay yacni in looga dhex jeedo mana ilaahan kuwa hadda waddanka jooga inay soo gali karaan waa mahadsantahay sharmaarke nabadoona sidaa maqlaysa sharmaarka wuxuu leeyahay dhalinyarada maanta baarlamaanada iyo golaha fulinta ku jirta waa dhalinyaro waa sax laakiin dhaqaalay ku tageen dhaqaalaa laga qaatay maadaama dhaqaale ay bixiyeenna inaan deegaanka wax u qaban taasaa u sababa
horta taas waxaan leeyahay dhalinyarada horta hadda shaqada ku fadhiso oday erga ma noqdo waxaan soo xulnaa waa dhalinyaro hadduu shilin qaatayna asaa qaatay horta annaga nagu eedaynay horta maxaa yeelay gabadhu waa dhalinyaro wiilkana waa dhalinyaro oday erg intuu noqdo saxiix ma bixiyo asaa waxaa laga rabaa marka labada ruux oo tartamaysa kii wax u qabanayo inuu doorto asaa laga rabaa laakiin haddii kii shilin badayo oo doorto asaga wixiisa jeebka u gistaday maaha annaga inuu nagu eedeeya marka shamaarka sidaa maqlaysa wuxuu yidhi dhallinyarada ayagaa is doortay haddii dhaqaale isku doorteen eedda ayagaa iskale haya odayaashaanu sideedaba ayg laftoodu ayagaa madax ka eh hadda boqoliyo koo qof oo soolama dhigin odayaal waa ka buuxaan yani naftoodu aad waxay u laashanayaan meesha hadda soomaali soomaaliya waa inguris ka noqotay wax walba waxaa la fiirina maanta maxaa intee wax ka heli kartaa soomaali ku aruurtay dhibka jiro hadda waad dareemi kartaa kuwa hadda joogo afar sano ka hor la doortay nin walba jaabkiisu ku taga hal nin oo dadkii ka laabtay deegaanka mataqaanaa yani ka yimid ku soo laabta ma leh aniga hadda waxaan xeela tahay kuwii hadda kuwii hore iyo kuwaan waxay kala bedelaana male isku mid waa ila tahay haye nabadoone
horta waa ilaahay xamdiga haddaad adinka dib isu eedaynaysaan hadda annagaad eedaynayseen haddii adinka hadda dhalinyarada dib isu eedayseen waa ilaahay xamdigii maxaa yeelay shalay waxaad nagu eedaynayseen waxaad keensiin dad waaweyn dhalinyaro ma keenaysiin baadna la haydeen waxa maanta baarlamaankan hadda cusub hordhiga u noqdayna waxaa waaya dhalinyaradii waaye horta waa alxamdulilah haddaan odayaal keeni lahayn waxaad dhilahdeen odayaashaasaad isku da'tihiin ood soo xosheen ayaad na dhihi lahaydeen laakiin hadda waxaa jirto in dhallinyaradiina ay timid waxaa soo haray boqol iyo kowga ergood hadda sheegayso waa run odagu waxaa la yidhi macaankana waa laga qarsada mashaqadana waa loogu yeeraa baa la yidhi moogta marka annaga oday haddaan nahay waxbaa noola sheegaa waxaa la yidhahda war dhibkaanaa jira xalliya soo xula markaan soo xulno annaga shilinka ma bixinno lacag hala siiyo ma dhahno waxa weeye war dhallinyarooy adinkaan idin soo xulnay waxaan idin rabnaa labadaa wiiloo tartamayso kiinna anfacaya inoo doorta waana idinkaas hadday shilin la qaateen adinkaa qaadanaya haddii aad meel ka rideen adinkaa ka riday laakiin anig magacii bes unbaa soo qoraya odayan baan ahay marka eedda marka saasay noolahayne ka daroo dibid noqontay dhallinyaradeedii cusbeedan dooranayna waynu aragna baarlamaankaana adduunyada baarlamaanta soo maray kii ugu xumaayo waayba aan dhihi karaa anigu hadda markaan cabdi farax ahaanahay sababtooy tahay afartan sano kab loo dhaqaaqay kab la qabtay wax kala midna ma laha kii horaaba ujeeddo lahayba kan xataa albaabadii way xirseenba meel laga gala ma leh odayna hadda waad ogtihiin oo sidii dowladan usoo fuushiba xerkihiiba nagala qaatay oo maclumaad iridna maba istaagi karnaba maanta hadda dib in noola soxusoo la yidhahdo odayaashaan u baahannahay runtii waa aad iyo aad arrin lala yaab la waaba waaba yaabanahaybe waxaan leeyahay marka haddee dhallinyaroy waa idin jecelnahay annagana tiirka beriyaa jiilka berri soo baxaa tihiini waa idinka idinku sameynaahay waxaa garabkiina allaha gale aan wada shaqayno
dhalinyaro oo fiican oo baarlamaanka soomaaliya dadka ummadda soomaaliyeed ku matalo mise yani kuwa hadda jira kuwa lamid in la helo hadda kuwa jira kuwa lamida in la helo haddii la rabo sida hadda lagu wado ergada iyo doorashada dadbanaa la wada haddii kalena waxaa la samaynayaa doorasho qof iyo cod haddii la yidhaahdo ergaal soo waxee mar walba adiga odayaasha naftooda hadda naftooda xal gooni hadday keenayaan male dantooda ilaashanaan nin walba odaya waa dareemi kartaa hadda yacni shalay ninkan waa waa ku keenye waxaada ka qaado ka tag marka soomaaliya waxay iska noqotay daniisay noqotay oday haddii aad dhinaato hunguriya la wada fiirinaya marka nin dhibaato ummadda haysato waa ummadda inta lagu haayo doorasho dadba dhibaato ka bixi maysa ilahi waxaan ka baryaynaa doorasho oo qof cod inuu ilaah markaa fiiriso dhibaatooyinka taagan kaalinta odayaasha sidee wax uga qaban karaan dhibaatooyinka iyo cabashada iyo waxyaabaha taagan
horta waxa weye odayaasha dhibkooday qabaan waxa weye odayaasha nin gurani hashow garacay dhinna uu fiyooba warta afar iyo labaatanka saac wuxuu shabaabka beegsanayo uu leynayo waa odayaasha weyn dowladdii nabadgelyadooda iyo yacnaha mataqaanaa inay dar yeesha la rabayna waxba uma qabato sidaas ay tahayn haddana waxay u taagan yihiin afar iyo labaatanka saac soomaaliya siday wax u noqon lahayd oo yacnaha mataqaanaa labadii isugu soo celin lahaayeen isu labadii dirirta ay uga maslixi lahaayeen labadii beeloodoo isqabata ay ugu lugayn lahaayeen haddana dhibkaasay ku jiraan oo yacnaha mataqaanaa dhinacaasna waa ka cadaaban yihiin dhanka dowladdana nabadgelyadoodii iyo daryoolkoodii midna kuma qaban horta horta odayaasha haddaan nahay horta dhibkaas waan qabnaa runtina haddii dowladihii ka horreeyey farmaajo iyo xasan calakayre iyo dowladda hadda iyo xasan waaba ka baxay hadda meesha waaba waxaan dhihi karnaaba waaba kuwii inoogu darnaayo adduunyada oday oo dhanba u fiiriba haddana waxa loo soo noqday horta waa odayaasha haddii nafsiga waa cajaaibo soomaaliyana wakti la gaaro qof iyo cod maanta ma muuqato ilaahi ha la gaarsiiyo waxayna ku xirtay annaga waktigan waa soo cunay dhallinyarada jiilka maanta kaca ayay ku xirantahay inay keenaan iyo ninkii dowladda mas-uulka ka noqdo dowladda markaasi maamulka hayso ayaa ka mas-uula hadda boqol iyo tobankaani annaga waan soo xulaynaa si sharaf leh oo wanaagsana loo soo xulaa okay laakiin ha soo xuleyno yaa la soo xulaa dhalinyar la soo xulma odayaal keeni mayne dhalinyar la soo xulaa dhalinyarada waxaan leenahay marka shilinka ha fiirinin oo kii idin lacag bada ha fiirinine waxaad doorataan kan dalka iyo dadka salaad cali jal hadda kahor wuxuu hore u yiri shilinku waa qaadasho codkana waa aniga war waxaa jira qaata haddaad barabtiine laakiin midna anfacan loo doorta dhalinyaro saasaan idin leenahay ugu dambeyn shamaarke horta ilaahay nabad iyo dowlad ilaahay u harta allaha siiyo shilinka iyo mataqaanaa iyo waxawaaye qofka waxqabadka labay kala yihiin isma saarno kii wax qabanaya dhalinyarada u doorataan dhihi lahay waxay ku heli karaan haddii yani ay ay fiiriyaan qofka wax wadanka u qabanaho dhallinyaradaho oo wadanka wadanka joogo ilaa maqaadana tahe yani wadankii ka warqabo ninkaas inay doortaan aniga aan ila tahay wixii kaloo hadda dhibaato inkastoo soomaaliya luqaafi imu ka bixi mar haddiiba doorasho dadban la yidhi dhib looga bixi maayo waa laaluush dadban waayo mar walbo wax kasta waxaa looga bixi karaa wada jir soomaaliya waxaan kula ballamaa tafaruq inay iska daayaan iyo ninjeclaysigae ay wadananimo wadananimo wadananimo in loo noqdo dhalinyaradana waxaan leeyahay nuyah annaga waa sii soconnaa waxaan cunna waa sagootin waxaan ku hadalnana waa dardaaran waxaan idin leenahay gacmaha isqabsada haddaad daacad tihiin wax kasta adinkaa ka xoog badan laakiin adinkii haddaad noqotaan inaan idinkala jiidin karno taasna waa nasiib darra adinka idin gooniah
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan dalkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo washington joogta iyo anigoo cabdixaafi idcawil ismaaciil oo london jooga aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee daneeli sabaax ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay in madaxweyne erdoqan uu madaxweyne putin u sheegay inuu doonayo in xal waara loo helo colaadda ka aloosan deegaanka nagorno karabakh ee ay ku dagaalamayaan dalalka azerbaijaan iyo armeniya warbixin ka soo baxday xafiiska madaxweynaha turkiga ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye telefoonka ay kaga wada xaajoodeen arrimaha la xiriira gobolka gaar ahaana xaalada ka dhex taagan azerbaijaan iyo armenia erdogan ayaa la sheegay inuu putin uga digay in dowladda armenia ay doonayso deegaanadaasi inay haysatay soddonka sannadood in ay ku bedelato dhul ay leedahay oo abid ay deganaato dhinaca kalena putin ayaa walaac ka muujiyey in markaasi dagaalyahano ka socda bariga dhexe ay ku sugan yihiin deegaanada lagu dagaalamayo waxayna labada dhinac isla qaateen in ruushku sii wado dhexdhexaadinta uu wado
nagorno karabakh ayaa azerbajaan iyo armeniya ku dagaalamayeen dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay ilaa lix boqol oo qof oo ay ku jiraan askar ayaana ku dhimatay deegaankan qaramada midoobey waxay u aqoonsan tahay inay azerbajaan leedahay ciidamada aserbajaanna ilaa iyo labaatan tuulo ayay qabsadeen tan iyo intii uu dagaalku bilowday cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga ee the arab news ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa shan kun oo qof oo lagu tijaabinayo tallaal gacanta lagu hayo oo loo sameynayo xanuunka covid -19 dalka sacuudiga tijaabadan ayaa la bilaabayaa markay ogolaato hay-adda cunnada iyo dawooyinka ee sacuudiga dr wayiil bajahmuun oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee sacuudiga ayaa warbaahinta u sheegay inay xubin ka yihiin hay-adda caafimaadka adduunka marka tallaalkaasi la aqbalana lagu eegi doono dadka doctoorkan ayaa sheegay in ahmiyadda ugu weyne ay tahay in marka hore la hubsado in ay dawadan tallaalka la qaadan karo oo aanay dadku waxba ku noqonaynin
wargeyska ka soo baxa magaalada london ee the independent ayaa warbixinu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa baariis oo bandoo la saarayo iyadoo xanuunka covid sagaaliyo toban faraha kasii baxayo sida uu sheegay madaxweynaha dalka faransiiska macron emmanuel sideed magaalo oo kale ayaa iyagana bandoo la saaraya wixii ka dambeeya sagaalka fiidnimo laga bilaabo dabayaaqada toddobaadkan sida wargeysku xaqiijiyey sagaalka fiidnimo ilaa iyo lixda subaxnimo ayay bandoodaasi soconaysaa macron ayaa sheegay in aanu weli faransiisku ku guul daraysan in la xakameeyo xanuunka laakiin waxau warwar ka muujiyay sida xaalku hadda u socdo falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka kenya ee the standard ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa lix boqol iyo afar kiis oo cusub oo la diiwaan geliyey dalka kenya xanuunka covid sagaal iyo toban sideed iyo afartankii saacadoodee u dambeeyey taasi waxa ay ka dhigaysaa guud ahaan dadka xanuunka dalkaasi uu ku dhacay laba iyo afartan kun shan boqol iyo koob iyo afartan qof wasaaradda caafimaadka kenya ayaa sheegtay in kiisaskan cusubi soo baxeen kadib markii xanuunka laga baaray shan kun oo qof oo tiradii ugu dambeysay ay ku kordhay laba boqol iyo lix iyo siddeetan kiis oo kale lix boqol oo kun iyo lix boqol iyo saddex iyo labaatan qof ayaa iminka kenya xanuunka laga eegay cabdixaafid oo markana dhegaystayaasha haddii aanu usoo qabano sheeko markaasi kusoo baxday wargeyska metro oo ah sheeko dad badani ay la yaabeen ayaa nin isagoo ilkaha cadeeyanaya buraashkiisii liqay oo ilaa iyo caloosha uu gaaray yaab afar iyo labaatan saac gudahood ayay dhakhaatiirtii ninkan cadaygii oo sagaal iyo toban sentimitir dherarkiisu ahaa ay calooshiisa uga soo saareen iyagoo ka cabsoonayay haddii wakhtigu intaasi uu ka badan lahaa oo uu kusii jiri lahaa in xaaladiisu ay sii cuslaan lahayd falastiine ninkan oo ay da-diisu tahay sagaal iyo soddon jir ayaa cadayga liqay bishii sebtembar ee aynu soo dhaafnay waxaanu si deg deg ah u tegay cusbitaal markii laga qaaday khashaafadda ama sawirna waxaa la arkay inuu cadaygii caloosha dhex fadhiyo intaasi ayayna dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen tan iyo inta aynu mar dambe kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsanyihiin cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijka wargeysyada magaalada london inoogu soo diyaariyey iyo falastiin axmed iimaan oo ku sugan magaalada washington oo barnaamijka la soo jeedinaysa markana dhinacii heesaha dabacsan ayaanu u gudbaynaa
suryoocad odob tahay siduu yahay ragnaa ragnaya raysaga hormido jacaylkana suryoocad odob tahay siduu yahay ragnaa ragnaya haysaga hormido kamaadhaan siyaasadi sacaabaday rogrogayaan kamaadhaan siyaasad sacaabaday rogrogayaan adna suga ku nooshahay
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ay halkan si wada jiraya kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud sharwa tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ay isugu iman doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
nabtaydan saxayay haddaad noqotay sahlay
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka taliska sharci darrada ah ee nicholas maduro ayaa waqtiyeeyey doorashooyinka golaha qaranka inay dhacaan lixda bisha disembar hase yeeshee wax macno ah ma sameynayso qabashada codbixinta noocaasi ah sababtoo ah wakiilka gaarka ah ee maraykanka eliot abramas waxa uu xog uu dhowaan bixiyey ku yidhi venezuela kama jiraan shuruudihii aasaasiga ahaa ee lagu qaban karo doorasho xor ah xisbiyada mucaaradka waa la boobay waxaana wakiilo matala taliska loo magacaabay inay qabtaan doorashooyinka golaha doorashooyinka qaranka wuxuu si buuxda ugu jiraa gacanta maamulka taliska xorriyadda warbaahinta ma jirto caburinta iyo cabsigelinta ay wadaan booliska iyo burcadda hubaysan waa ay sii socdaan ayuu xusey abramas xaqiiqda xitaa mishinno codbixinta oo la tijaabiyey oo laysku hadlayn karo kama jiraan venezuela waxaa intaasi dheer xeerarkii dhowaan waxaa bedelay taliska maduro kaasoo abuuray boqol kuraas oo cusub oo golaha qaranka ah sidoo kalena bedelay qadadkii doorashooyinka degmooyinka sababahaasi dartood madaxweynaha ku-meel gaarka ah huwan guaydo iyo isbahaysiga toddobiyo soddonka xisbi ayaa sheegay inaysan sharciyad u yeeli doonin qiyaamayn noocaas ah iyagoo ka qaybgalaya doorashooyinka dowladda maraykanka waxay taageertay jilayaasha dimuqraadiyadda ee kala duwan ee u dagaalamaya xorriyadda iyo dimuqraadiyadda venezuela wakiilka gaarka ah ee abramas waxa uu u digay kuwa ka qaybgalaya doorashooyinka isagoo yidhi waxaa waajib gaara idinka saaran yahay inaad dalbataan shuruudaha lagama maarmaanka ah ee caalami ahaan ee la aqbali karo ee lagama maarmaanka u ah doorashooyin xor iyo dhexdhexaad ah iyo inaad si hufan uga hadashaan caburinta iyo musuqmaasuqa taliska maduro dowladda maraykanka waxay awoodaa inay kala soocdo jilayaasha dimuqraadiga ah ee ku kala duwan xeeladda iyo dadka la shaqeeya taliska carqaladaynaya dimuqraadiga ayuu yidhi abramas kama labalabayn doono inaan awoodda buuxda ee cunaqabataynta u adeegsanno kooxda dambe sidii aan sannadihii dhowaaba sameynay dadka reer venezuela ee u halgamaya doorashooyin xor ah iyo soo celinta dimuqraadiyadda waxaan u ballanqaadaynaa taageeradeenna oo buuxda taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka